وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وتquulu waxaa leedahay hadduu naaqiskii mudaarica ahaa hadduu noqdo muctalulcayni muctalulaami bilyaa waxaan soo marnay isagoo ah naaqis oo waawi ah soo ma ahayn haza yaqzu haddana waxaan gelaynaa isagoo naaqis yaay ah yarmi laamulkelimihii way joogtaa yarmiyaani way joogtaa yarmuuna way go-an tahay ilaa wuxuu ku soo yidhi watuxdafu laamu min ficli jamaacati dukuur soo kuma dhihin yarmuuna asalkeedii waxay ahayd yarmiyuuna yarmiyuuna sida yadribuuna oo kale fastuhqilat idamatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra damadii baa la naqliyey waxaa loo naqliyey miimtii markii kasrada laga tuuray irtiqaa saakinayn baa dhacay kadibna laamulkelimihii waa la jaray markaasuu wuxuu noqday yar muuna saasuu noqday yarmuuna wasankiisana waa yafcuuna gabadhii maqnayd tarmi tarmiyaani yarmiina waa dumarkii maqnaa wasankiisana waa hee yafcilna waxba kaama maqnaa halkii mudakar oo mukhaatab ah tarmi anta tarmiyaani labadiina tarmuuna asalkiisana wuxuu ahaa tarmiyuuna soo maaha wixii lagu sameeyey yar yarmuuna wixii lagu sameeyey bacsagana lagu sameeyey idan laamulkelimihiisasna waa maqan yahay ilaa warjamaaca la xariirsadee tarmiina waa gabadhii kaa soo horjeeday tarmiina gabar yahay waa tuure asalkeedana wuxuu ahaa tarmiyiina saasuu ahaa tawaali اlamhaal baa culays uu ka yimid yo ahan yo ahan israacraacay iyo kasrada aan la socota iyo waa isleeyihiin ilanya iyo kasro waa isleeyihin culays baa ka yimid see la yeelaa ya-da kasradeedaa la iska tuuraa ya-daas oo ah laamulkelimaha kasradeeda iska tuur ilaa meel loo naqliya meesha maanta ma jirto kasra ka horeyda iltiqaa saakinayn baa dhaca markuu iltiqaa saakinayn uu dhaco ya-da laamulkelimaha iska tuur markaas waxay ku noqonee tarmiina wasankeeduna waa tafciina tarmiina gabaryay waa tuure tarmiyaani labadiina waa tuuraysiin tarmiina gabdhayahu idinku waa hee waa tuuraydiin idan tarmiina oo mufradadii mukhaatabada ahayd iyo tarmiina oo ah jamicii jamcu niswahay oo mukhaatabka waa isku mid soo ma aha laakiin taqdiirtooda kala duwan tarmiina markay mufradada ay tahay wasankeedu sida aan soo sheegnay waa tafciina laamtu ay ka go-an tahay ilaa horeu wuxuu noo soo yidhi waa min ficli waaxidati lmukhaaaba laakiin markii jamaca uu yahay tarmiina waxba kama go-na ya-dan meesha taalla waa ya-dii maxay laamulkelimahayd wasankeedana waa tafcilna amaa mufradada mukhaaabada ya-deeda ya-da ku jirta waa ya-dii oo faacilka ahayd armi aniga waan tuuraan armi aniga waa tuurayna wa aslu yarmuuna wuxuu ahaa yarmiyuuna buu ahaa wa fucila bi waxaa lagu sameeyey maa fucila wixii lagu sameeyey biradu wixii lagu sameyey iclaalkii kaloo kala galay wahaakadaa waxaa la mid ah xukmu kulli maa kaana qabla laamihi maksuuran wax kasta oo laamtiisa ka hor ay kasro ka horeydo laamulkelimaha haddii kasra ay ka horeydo sidaanoo kaleu noqonayaa ka yuhdii sida yuhdii oo kale wuu hadiyeynaa yunaajii yuhdii markaa dhammaantood in laga wada keenaa la rabaa ninkii waxaa leedahay yuhdii labadii ninna waxaa leedahay yuhdiyaani nimankiina waxaa leedahay yuhduuna gabadhii waxaa leedahay tuhdii tuhdiyaani tuhdiina halkii kaa soo horjeeday oo mudakarka waxaa leedahay tuhdii tuhdiyaani tuhduuna gabadhii mukhaaabadaa waxaa leedahay tuhdiina tuhdiyaani tuhdiina isku mid sooma noqonin sida tarmiin oo kale noqotay laakiin way kala duwan yihiin maxay taqdiirtooda kala duwan tahay yunaaji waa la mid ayadana wahaakadaa xukmu kulli maa kaana qabla laamihi maksuuran marka uu ku leeyahay mudaarica maa zaada cala athalaata qabla aakhirkiisa marna kasru ahaa marna fatxo sooma ahayn qabla aakhirkiisa goormuu kasra ahaa hadduusan ku bilaaban ta masiida ah wuxuuna maftuuxa ah hadduu ku bilaawdo ta masiida ah qabla aakhirka haddaba inuu damo noqdo ma dhici kartaa mudaarica qabla aakhirkiisa inuu madmuum noqdo ma dhici kartaa may ma dhici karto saas daraaddeed kuma uusan dhihin markii uu yaqsuu iyo wixii la mida markuu kuu soo dhammeeyey kuma dhihin wahaakadaa xukmu kulli maa kaana maa qabla laami madmuuman kuma dhihin laakiin radiya oo yardaa ayadana wuxuu ku dhihi doonaa wahaakadaa xukmu maa kaana maa wahaakadaa xukmi kulli maa kaana maa qabla laami maftuuxan buu ku dhihi doonaa qabla aakhirka marka inuu maftuux noqdana way dhici kartaa inuu maksuur noqdana way dhici kartaa maa qabla laamihi maksuuran marka waxaa kuu soo hosgelayaa kullu maa zaada cala halaaa walam yakun mabduu'an bitaa'in masiida kulliguu kuusoo hosgelaa markaas yuhdii marka wuxuu ka yimid afcala soo ma aha yunaajina wuxuu ka yimid faacala ilan wuxuu mudaaricu yahay naaja yartaji wuxuu mudaaricu yahay maxay iftacala yambari wuxuu mudaaricu yahay maxay infacala yastadici wuxuu mudaaricu yahay maxay istafcala ircawa wuxuu mudaaricu yahay maxay yarcawi hadde maadigiisa ircawa soo ma ahayn yarcawi waxaan ula jeedaa wuxuu maadi u yahay maxay ircawa oo asalkeedu ahaa ircawawa ifcalala kadibna laamtii dambe baa waxaa loo rogay alif litaxaruki awan fitaaxi maaqola markaasu wuxuu noqday ircawa saasuu noqday yarcawi laftigeeda waa lamid asalkeedii wuxuu ahaa yarcawiwu markeed hore saasuu ahaa yarcawiwu waawdii dambe marka waxaa loo rogay yaa loo rogay oo sababta yaa loogu rogay maxay tahay hadde waa waa u dhacday raabica fasaacidan kasrana waa ka horeydaa yana waa loo rogeyna waa meesha way taallaa wayunaaji waa la mid ayadana yartaji waa la mid yunaaji wuu la koodaa yartaji wuu rajaynaa mid uun ka soo qabso yambari uu u soo banbaxay waa u soo baxay waxaa leedahay haddii yartaji aa soo qabato yartaji yartajiyaani yartajuuna saasaa leedahay gabadhii waxaa leedahay tartaji tartajiyaani tartajiina saasay ku noqoneen haddii mukhaadab aa u timaada waxaa leedahay tartaji tartajiyaani tartajuuna gabadhiina waxaa leedahay tartajiina tartajiyaani tartajiina gabdhihii badnaana qaa'ibka waxaan dhahnay dumarka gabadha waxaa leedahay tartaji tartajiyaani yartajuuna saasay ku noqoneen asula socdaya wa taquulu waxaa leedahay yardaa saasaa leedahay wuu raalli noqonaa yardayaani labadoodu way raalli noqonayaan kana wuxuu miihaal u yahay haddii uu alif noqdo kii hore wuxuu ahaa asagoo waaw noqday kii ku xigana asagoo yaa noqday kana asagoo alif noqday wixii u dambeeyey wataquulu waxaa leedahay wayarcawi bimacnaa yankafu wuu ka joogsanayaa wayacrawri taas ma idinkugu jirtaa yacrawri yacnii faraskiibuu wuxuu fuulay heerya la-aan wataquulu waxaa leedahay yardaa wuu raalli noqonaa yardayaani yardawna way go-an tahay soomaha laamtii way go-an tahay yardowna wasankeedu waa yafcawna laamulkelimihii marka way go-an tahay iltiqaa saakiniin darteed bay u go-day tardaa gabadhii way raalli noqonee tardayaani yardayna wasankeedu waa yafcalna tardaa anta adigu raalli baa noqone tardayaani labadiinna tardawna waa go-antay soo maaha ilamawljamaca la xariirsa wasankeedu waa tafcawna tardayna gabadhaya waa raalli noqone laamulkelimihii way go-an tahay asalkeedu marka wuxuu ahaa in la yidhaahdo tardayayna in saas la yidhaahday ahayd tardayayna saas in la dhaho taxaraka xarfulcila oo ya-diya wanfataxa maa qablahu faquliba alifan markii alif loo rogay iltiqaa saakinayna sooma dhicin oo yuu ka dhex dhacay aliftii laamulkelimaha ka soo gadoontay iyo ya-dii ka dambayso saakinada ahayd ya-da ka dambeyda oo saakinada ah iyo aliftii laamulkelimaha ka soo gadoontay laamulkelimahaas oo ya ahayd labadoodii baa iltiqaasakinayn uu ka dhacay see la yeelay marka aliftii waa in la jaro marka aliftii la jaro marka waxay noqotay tardayna saasay ku noqotay idan wadankeeduna waa tafcayna tardayna gabadhee waa raalli noqone tardayaani labadiina gabdhoodow tardayna waa jamaacat niswa laamulkelimihii kama go-ana wasankeedu waa tafcalna ardaaniga waa raalli noqonaa nardaa waa raalli noqonaynaa wahaakadaa qiyaasu kuli maa kaana maa qabla alhami maftuuxan waxaa la mida buu yidhahda oo qiyaaskaas ku soconaya wax kasta oo laamulkelimihiisa ka hor ay fatxa saaran tahay oo mimaa zaada cala halaaa ah naxu yatamataa oo kale qabla aakhirkiisa waxa uu fatxisan yahay waa wixii ku bilowda maxay taamasiid taamasiid meeqa wasanaa noogu bilaaba jirtay inta qiyaaska ah laba mise saddex saddex saddex waa ka badnaayeen tafaclala iyo tafaacala iyo tafacala saddexdaas wasan ay noo ahaayeen soo ma aha saddexdii marka waa kuwaan ah yatamataa wuxuu ka keenay tamataa oo wasankeedu ahaa tafacala kaasuu ka socdaa marka yatamataa asna sidaasaa ku weyday sida yarda aan ku wadnay oo kale yatasaaba yatamataa macnaheedu wuxuu yahay wuu iskala jiidaa wuu iskala bixinaa yatasaaba wuxuu ka keenay tasaaba oo wasankeedu uu yahay tafaacala marka waxaa la rabaa haddee tafacala iyo tafaacala iyo tafaclala oo waxaa la rabaa mid kasta ahi manquus uu yahay yatamataa yatasaaba wuxuu ka keenaan dhahnay tasaaba tasaabaana wuxuu ka yimid min asiba wa huwa alcishqu idan tasaaba macnaheedu wuxuu yahay takalafa siba wuxuu iska yani wuxuu isku kalifay jacayl yatasaaba yataqalsa min alqalansuwa baa laga keenay yacni koofi buu madaxa gashaday yataqalsaa yataqalsaa marka wuxuu rabay inuu keeno tafaclala oo naaqis ah buu rabay inuu ka keeno tafaclala sida tadaxraja oo naaqis ah wuu waayey tafaclala oo markuu waayey oo naaqis ah buu wuxuu u tallaabay mulxaqiisii tafaclala mulxaqiisii markaasuu wuxuu keenay taqalsaa mudaariciisii buu keenay taqalsaana wasankiisu waa tafaclaa tafaclaa waa mulxaqun bitafaclala biziyaadati alalif alifta u dambeyda mafhuumu aho waa kaasa laakiin asal ya tasadaa muu idin qorayaa tasadaa haddee waa maadiye yatasadaa muu idin qorayaa yatasadaa haddee wuxuu la mid noqonaa yatamataa tafacala buu la mid noqonaa marka annaga inaa idinka fiicanna u eg tahay ila annaga saddexdii wasan waa dhammaystirnay labana ayagoo si toosaan u helnay midna mulxaqiisii aan helnay adinka laakiin yatasadaa haddee kii hore idinla mid noqonaa markaas kan dambana midin qoran yahay markaas waa sax waa markaas yataqalsaa mid kastoo marka sadde dhammaantood ka mid ah waxaa la rabaa marka in la marsiiyo maxay laba iyo tobankii la marsiyo labaiyo tobankii qaa'ibka ah iyo labaiyo tobankii maxay oo mukhaatabka in la marsiya la rabaa walafdu lwaaxidati lmu'anatha gabadha dhediga ah lafdigeeda fi lkhitaabi khitaabka ka lafdi ljamci jamcu la mid yahay wuxuu leeyahay midkan hadda aan soo marnay oo aliftu ay u dambeyday almu'anatha almukhaaطaba mudaarica loo isticmaalaa iyo jamcu niswaha mudaarica loo isticmaalaa jamcu niswahaasoo weliba mukhaaطabka ah labadooda waa isku miduu leeyahay ilaan gabadha waxaa dhehaysay gabadha waxaa lahayd tardayna dumarkii aan la hadlaysana waxaa dhehaysay tardayna soo isku mid ma ahayn isku miday noqdeen kii ka horreeyey oo ya-d ay u dambaysana sidoo kale u ahaa gabadha waxaa dhehaysay tarmiina jamicii dhadig ahana waxaa dhehaysay tarmiina marka tarmiina tarmiina tardayna tardayna isku miday noqdeen walafdu lwaaxidati almu'anatha fi lkhitaabi ka lafdi ljamci oo mukhaatabka ayaa jamcaas weliba ah jamcu niswaha waana inuu mukhaaab noqdo ilaan hadduu qaa'ib noqdo isku darsami maayaan gabadhiina waxaa leedahay tarmayna dumarkiina waxaa leedahay yar muuna saasaa dhehe waxaan ula jeedaa yarmiina saasaa dhehe hadduu alif yaana yardayna saasaa dhehe fii baabee yarmi yarmi labada baab labada baab oo yarmi iyo yardaa labadaas baab amaa yaqzu labadooda isku darsami mayn soo ma ahayn ma isku darsamayn والتقدير تقديرتna مkتaلف waa kala duwan tahay فwزن الواaxdaةi wuxuu yahay تfciina markii la joogo yada وatfcayna marka la joogo alifta laamteedii way go-an tahay sida hore aan usoo marnay وwزن الجمci wuxuu yahay tfcilna marka la joogo yada وatfcalna marka la joogo alifta laamtoodii marka ayaga way u joogtaa yani الأمر miن الناaqص ficilka amare naaqiصka laga keeno والأمر منها من هذه الثلاثة سدحdan hadda aan soo marnay ficilkooda amar uquzu baa dhehe ficilka amar laamul kelimihiisa wuu go-an yahay saddex meelood markuu yahay mfrad mudakara oo mukhaaطab ah laamul kelimihiisa way go-an tahay oo sababtay u go-an tahay maxay tahay ama waaw ha ahaato ama ya ahaato ama alif ha ahaatee hadda waa ficil amar oo wuxuu ku binaysan yahay mabniyun calىa xadfi xarfi الcila saas darteed u go-an yahay marka laamulkelimi ay u go-an tahay waawljamaacahana sidii aan soo marnay mudaarica aan kusoo kusoo marnay bay u go-an tahay mufrada almufrada almukhaaaba ayadana sidii hore aan usoo marnay bay u go-an tahay marka saddexdaas meelood waa ka go-an yahay laamulkelima uquzu waa go-an tahay soomaha wasankeedu waa ufcu uqzu waa labadiina duula laamulkelimi waa joogtaa ufcula waaye wax ka maqan male uqzu niman yahow duula laamulkelimi ma joogta mise waa maqan tahay waa maqan tahay sidaan soo marnay wasankeedu waa ufcu iqzi gabar yahay duul ishmaamnaad waa ku banaan yahay iqzi gabar yahay duul laamulkelimihi ma joogtaa mise waa maqan yahay waa maqan tahay sidaan hore soo marnay wasankeedu waa ifci uqzu waa labadiina duula labadiinan gabdhoodow uqzuuna gabdhayahu duula laamulkelimi maqanta mise waa joogtaa waa joogtaa wasankeedu waa ufculna irmi kaas waa markuu waawda ahaa isagoo marka yaa ah irmi tuur irmiyaa tuura irmu waa joogtaa waxaa la jeedaa waa maqan tahay hadde ilan waaljamaaca la joogaa moogtahay irmu tuura niman yahow irmi gabar yahay tuur irmiyaa tuura irmiina dumar yahow tuura waa joogtaa markaas marka leeyahay irmi marka leeyahay laamulkelimihi ma joogtaa mise waa maqan tahay oo mufradada mukhaaabada ay tahay waa go-an tahay wasankeedu muxuu yahay ifci irmiyaa labadiina tuura irmiina wasankeedu waa ifcilna asagoo aliftii ah warda niyow raali noqo waa go-an yahay irdayaa labadiina waa joogaa irda waa maqan yahay irday waa gabadhii ma joogaa mise waa maqan yahay mufradada mukhaaabada ah waa maqan tahay irdayaa labadiinu raali noqda irdayna dumar yow raali noqda waidaa dakhalat calayhi asaga hadday gasho ficilka amar nuunu taakiid uciidat ilaamu almaxduufa laamtii maxduufadii waa inaad soo celido laamtii maxduufadeed waa inee in la soo celiyo faqulta waxaa leedahay uqzuwanna baa leedahay markiisi hore intiisan nuunta gelin muxuu ahaa uqzu sooma ahayn marka dhihi maysid uqzunna ma dhehaysid uqzuwanna waa inaad tidhaahdo irmiyanna waa soo celiday irmi buu ahaa irdayanna waa inaad dhahdo waa in la soo celiyo وma ليhahda تxaraka xarف الcilaةi وانfataxa maa qablahu faqulib alفa kadibna iltiqاa saknayn maa loo tura de iltibaasa ka dhaca markaas marka qaacidadaas harka lama geli karo تaxaraka xarف الcilaةi وانfataxa maa qablahu faquliba alفa irdayana lama geli karo mafhum ma aho walah aclam markaas ka joogo